shajara geedka agtiisu uu yeeray lilbaycati inay ku mubaayacoodaan cala almowt dhimasho in lagu mubaayacoodo waaye ruuxna inuusan cararin oo mar hadnagoon dagaal u soconin haddii sidaana la yeelay oo cusmaan la dilay waa inaan dagaalano markaa nebigu yidhi bal asxaabtii inay dhimanayaan faitafaquu way waafaqeen maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam calaa an yamuutuu inay dhintaan oo walaa yafiru walaa yafiruu aysan cararin min muqaatalati ahli maka inayna ka cararinin waay waan dhimanaynaa mooyaane ma cararaynayna rasuulka ilah ballan bay la galeen nabiga walamaa samica almushrikuuna markay maqleen bi haadihi lbayca nabigii asxaabtiisii inay isku dhaarsadeen dagaal khaafuu way cabsadeen qureish wa arsaluu way soo direen cumaan radia allahu tacala canhu markaasiisay cumaan soo direen waxay war bal ora tag intaana la soo weerarin hore iska bax bay yidhahdeen wa fii haadihi lbaycati baycadan buu nazala kusoo degay qowluhu tacaala laqad radia allahu can lmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara laqad radia allah ilaahay baa ka raalli noqday can ilmu'miniin id waqti yubaayicuunaka ay kula mubaayicoonayeen nebi maxamed oo taxta shajarati geedkii hoostiisay ballan waxay kugula qaadeen inay dhimanayaan oo iscararayn inay gaalada la jihaadayan la dagaalamayaan wa sumiyat baycatu ridwaan baa lagu magacaabay waa lima fii haadihi alaaya oo min rida lmawlaa ilaahay baa ka raalli noqday baa limi mogtahay mu'miniintii kula mubaayacootay baa ilaahay ka raalli noqday soo lama dhihin baycatu ridwaan baa lagu magacaabay wey maxaa yeele rida lmawlaa baa ku sugan caza wajalla bisababihaa sababta yacni baycadaas sababteeda maxaa leey iimaankooday ka run sheegayaane sababtaasaa looga raalli noqday way waxaa laga wariyey ninkan jursuum la yidhaahdo ee hadda qisadiisa aanu hayna abi saclamo weeye alkhushani jursuum binu naashir baa loo yidhaha magaciisa annahu asagu kaana wuxuu a yaquulu mid yidhaahdo inii anigu arjuu waxaan rajaynaya allaa yakhniqani illaahu kamaa araakum taknaquun cinda almowt aaya marxaban inuusan ilaahay i ceejinin oo uusan imarjinin oo sida markaad dhimanaysaan adinku aad noqonaysaan saasaan ilahay ka rajaynaya yacni inaan nafta laygu dhibin waay oo qofka yacni nafti markay qaarka dambeona ka soo baxdo oo halkan dhuunta ay isugu timaadee uu sidaa leeyahay waa qof la marjiyo oo dhuunta la qabtay oo kale anigu ilaahay waxaan ka rajaynayaa buu idhi sida adinka laydiin ceejinayo markaad dhimanaysaan inuu ilaahay i ceejin nafta baan laygu dhimin fa baynamaa waqtigu asagu yusallii uu tukanayo id qubila waa la qiblooday wahuwa saajidun asagoo sujuudsan wey ale ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala ana cinda danni cabdi bi addoonkaygu wuxuu iga malaystaan anigu u noqonayaa buu ilaahay ya marka ilaahay buu ka malaystay inuu yacni ilaahay baan ka rajaynayaa buu inuuna igu dhibin mawdka nafta igu dhibin soo maha asagoo sujuudsanoo sujuud ku jira aayar laga siibay nafti fara'ad ummuhu ibnatuhu dhe fara'ad ibnatuhu gabadhiisibaa waxay ku aragtay fi nawmi hurdo anna abaaha aabbaheed qad maata inuu dhintay habeenkii markii la seexday oo dadkii dhammaa iska seexdeen buu asagu salaad galay sujuudda asagoo ku jiraa nafti laga siibay gabarh asagoo uu dhalay baa ku riyootay aabbaha baa dhintay unbaa lagu soo toosiyey aabbaha wuu dhintay fastayqadad way soo baraarugtay fasacatan iyadoo argagaxsan fanaadad way dhawaaqday ayna abi aabbahay aaw qiila lahaa waxaa loo yidhi fii musallah aabbaha wuu iska tukanayaa meeshii uu ku tukan jiray qolkiisii buu ku jiraa nin seexanaya maahe salaad buu isaga jiraa fanaadathu way u dhawaaqday falam yujibaha umuusa jawaabin faatadhu way u timid fawajadathu way hesay saajidan xaalo isagoo sujuudsan faxarakadu way dhaqdhaqaajisay fasaqada wuu dhacay mayitan xaalo dee gabadhii saa u dhaqaajisay dhinac buu u dhacay waaba meydba marka ilaahay dacwadiisii wuu aqbalay oo saxaabiga ah jaliilku ahaa ee baycatu ridwaan asxaabta ka qayb gashay ee ajilada ahaa buu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi ayahay marxaba saxaabigaa la yidhaahdo khurshuum yacni binu naashir can inabiyi nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi ina allaha ilaahay tacaala kolahaaye farada faraaida ina allaha tacaala farado wuxuu farad yeelay faraa'ida faraa'id awjabaha calaa cibaadihi addoommihiisibuu ilaahay ku waajibiyey faraa'id wa alzamahum ilaahay wuxuu ku laazimiyo waajib kaga dhigay alqiyaama biha inay faraaisha u qumaan faraaishaas marka waxaa soo gelayoy kulminaysaa yacni lifaraa'id ilacyaan faradka farado caynta la yidhaahdo qof kastaba laga rabo ka salawaati alkhamsi salaadaha shanta wazakaati zakadii wasawmi fii ramadaan waalxaji iyo wlkifaayati faradka layidhah yani furuud lkifaaya la yidhaha labaduba way soo gelayaan waajibaadka fardu kifaayau waa maxka salaatljanazati wey salaatu janaaza waa fardu kifaayo iska kaafin baa la yidhahoo ruux dadkii ka mida muslimiinta ka mid a hadduu meydkii janaazadii ku tukado oo uu duugo uu dhaqo uu duugo uu ku tukado dadka kaleo dhan waajibki waa ka dhacaya dembigii waa ka dhacaya wax sameeya haddii la waayana waa la wada dambaabaya fardu kifaaya la yidhaha marka fardu kifaayadataa soo gelaya waradi salaami salaamtoo la radiyo weeye jamaaco meel fadhida haddii la salaamo assalaamu calaykum layidhaha salaamta bilowgeedu waa sunno radigeeduna yacni soomaha waa wujuub marka jamaaco haddii la salaamo hal mida hadduu wacalaykum asalaam yidhaahdo wujuubkii waa ka dhacay waa yani fardu kifaaye way iska kaafin weeyaho yani waka walamri bilmacruufi iyo wanahyi can ilmunkari waay dadka qaar hadday uqumaan oo wax munkarkii reebayo yani macruufkiina faraya haddii la helo dadku ma dembaabayaan laakiin haddii magaaladii dhammaydba laga waayo ama iqliimtii jahadii dhammayd laga waayo wax yani khayrkii farayo xumaantiina reebayo ummadda kulligood way dembaabaysaa ina allaha ilaahay farada faraa-ida buu farad yeelay falaa tudayicuuhaa ha dayicina a faraa-id buu ilaahay farad yeelay ha dayicina falaa tudayicuuhaa ay laa tatrukuuhaa ha ka tegina faraa-ishaas walaa tatahaawanuu fii addaa'ihaa gudashadeeda iyo samaynteeda ha fududaysanina bal quumuu bihaa uquma kamaa furidat calaykum sida laydinkugu farad yeelay walaa tuakhiruuhaa dib ha u dhigina can awqaatiha dib ha uga dhigina dee waa dayac weeye haddaad yani cibaadada waktigeedii loogu talagalay maxduudka aad ka bixiso waa dayacday dee waa dayacday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheeliyey isrihi iyo micraajkii wuxuu arkay nebigu leylata alisraa qowman turdaqu ru'uusuhum qolo meel intii la seexiyo dhagax weyn intii lasoo qaado madaxa bash laga siinaya kol madaxa laga jebinayo mar alla markii madaxii bash laga siiyo laga jebiyo haddana sidiisii buu kusoo noqonayaa malag baa kor taagan oo calaa suulati rajulin buu egyahayo markuu dhagaxa weyn madaxa uu kaga yani kaga fariisiiyabo dhagaxii baa ka gilaangilaya oo xaggoo kaleu tegaya intuu dhagaxa ku maqanya madaxii sidiisii buu noqonaya markuu imaado haddana waa ku celinaya nabigu waa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dadka sidaan loo gelaya maxay yihiin jibriilow qaala wuxuu yidhi haaulaai aladiina kuwii weeye tatahaaqalu ru'uusuhum can salaati almaktuuba waa kuwa yacni madaxooda uu ka cuslaa salaada maktuubada ah ma tukan karaan waan tukan doonaa say u leeyihiin ayay salaaddii kaga tegaysaa oo salaaddii baa culays ka saaran saa unbaa madaxooda yacni loo burburinayaa ilaa ay qiyaamaha ka tagaan oo qiyaamaha markii la geeyana dee naartaaba la gelinaya wamaa dalamahum ullahu ilaahay ma dulminin ayaa yani shay-an ilaahay waxba kama dulminina ayagaa is dulmiyey walaakina annaasa anfusahum yadlimuun dadka ayagaa naftooda dulmiyey waay ilaahay ma dulmini waay imaamu bayhaqi baa xadiidkaa ku wariyey fii dalaa'ili nubuwa ayuu ku wariyey waay imaamu dabari mufasirka weyne ibnu jariiru dabari fii tafsiirihi buu ku wariyey ay suyuudi jalaalu suyuudina fi durari lmansuur tafsiirka la yidhahdo asaguna ku wariyey waay waa xadiis saxiixa wa xadda xuduudan xadda ilaahay wuxuu xadeeyey xuduudan xuduud buu xadeeyey xad maxaa la yidhahdaa xagga luqada waxaa lagu yidhaha alxaajizu bayna shay-ayn wixii yacni shaygan kaa xijaabaya oo kaa celinaya waxaa la yidhaha xad sharcigana cuquubatu muqadara min ashaarici aya waa cuquubo la qadaray oo shaarica xaggiisa ka ahaatay ilaahay baa jideeyey qofka waxay ka mancinaysaa oo ka reebaysaa inuu macsiyadii ku dhaco dembigaa ninkii sameeyo xaddaasaa dushiisa saasaa la yeelaya wa xadda xuduudan xuduud baa ilaahay xadeeye falaa tactaduuha ha gudbina xuduuddu marka way kala duwan tahay ana allaha tacaala jacala lakum xawaajiza wa zawaajira ilaahay wuxuu idin yeelay shay xaajis ahoo xumaanta idinka reebayo wax idinka mancinayo idinka sajrinayo oo la qadaray waaye marka ha dayicina waayo sharciga yani waxa xuduudda loo jideeyaba waxa weeye waa zajri oo in lag laga kaaftoomo waay waxaa layihi shilin bal fiiri rubcu diinaar baa le shilin afar meelood loo dhigay meeshii haddii la qaado qofku uu qaado oo xirsu mithil uu ka qaado meesha loogu talagalay xoolaha lacagta la gelin jiray hadduu kala baxo waa tuug oo gacanta midigaa laga goynaya gacanta midigoo qiimaha lahayd maxaa loo geeyey rubcu diinaar baa loo goyey qof kasta hadda dila ninkan waa tuug oo yacni rubcu diinaar buu xaday waa nushilin haddana lasii kala gooyo soo ma marka adiga waxaad dhihi lahay war layska daaya anaa ka bixinaya laakiin lagaama yeelay gacantaa la goynaya maxaa loo goynayaa inuuna yani nin walbaba usa yani waxaasoo kale usa qaadinoo usa u dhowaanin xaddaa una u dhowaan maxaa yeelay xuduuddu waa zawaajir baa la yidhaha dadka inay ka haraanayo waxaan macsiyada ka reebto loogu talagalay waxa loo adkeeyaba waa saas qofkii qof dilo waa la dili markuu ogaado qofku in haddii aad qofkan disho adigana lagu dilayo haddii qofkaa dili maysida waad ka istaagaysaa walakum fi lxayaati walakum fi lqisaasi xayaatun baa ilaahay qisaaska noolol baa idinkugu jirto oo dee man haddaad ogaato in lagu dilayo waad badbaadinaysaa dadka ama haddaan lagu qisaasayn waxaa doontaad ka samayn qof kasta waa dili soo ma waxaa ku dilayaa ma jire marka xataa haddii la oogi lahaa dadku xuduuddaas ilaahay saan ogumay tunteen waay waa laga istaagi lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xaddun yuqaamu fi lardi baa khayrun min madarin arbaciina sabaaxan hal xad oo ilaahay xuduuddiisa ka mid a oo yacni ardada korkeeda lagu sameeyo oo la fuliyo waxay ka khayr badan tahay afartan beri roob da-ayo waay bil iyo toban beri hadduu roobkuba kala qaadayna ka war barwaaqada dee meel la kala yani wax socdaba lama arkeen wax dhaqaaqa lama arken barwaaqadii meesha gaartay soo ma waxaa ka khayr badan xad ilaahay xuduuddiisa ka mid aho la ofi nin intuu khamro cabay muslimo intuu khamro cabay lasoo qabtay oo afartan karbaash lagu dhuftay baa ka khayr badan ilaahay agtiisa marxaban xadiidkaa waxaa wariyey imaamu nisaa'i baa wariyey ibnu maajah iyo imaamu axmedna waa wariyeen musnadkooday ku wariyeen wadakara alculamaa culammadu waxay sheegeen annahu laa yajuusu tacdiilu lxad xadda in la dayaco ma banaano bimaalin yu'khadu min alcaasi qofka caasiga in maal laga qaado xaddii laga daayo in xaddii laga daayo oo maal laga qaado ma banaano xagga shareecada kuma banaano madax furasho ayaa meeshii la xadi lahaaba waxaa la yidhi intaasoo ganaaxa lagu bedelay ganaaxaas waxu tarayaa ma jiro in qofku dembigii uu galay laga xado yaa fiicnaan lahayd taas baa wanaagsan un xagga sharciga qof baa dembi ku dhacay waxaa laleeyahay yani qof buu dilay soomaha waa la dili waa la toogan baa laleeyahay markaasaa aley hala iibiyo halaga waa laga iibinaya lacag baa la bixin waa dembi waxaas marxaban wa ana dalika yakunu sababan lisuquudi xurmati suldaan wa suquudi qadrihi min alqulub ninka madaxweynaha martabadiisaba waxaa xurmadiisaba ilaahay uu ridayo dhulka u dhigayo yacni haybadiisii iyo cabsidiisii iyo ixtiraamkiisii dadka qulubtooda looga bixinayo waa xuduudda ilaahay oo xoolaha uu ku bedelayo waanu sii daynaynaa eeda intaa bixiya hadduu yidhaahdo xaddiba uusan oofinin khalaas asagana xurmadaa laga qaadaya xurmadaa laga qaadaya laakiin waxaa fiicnay qofna ka yeeli mayno qofkii qof dilo waanu dilaynaa qofkii waxaaba gacantaanu ka goynayna ninkii khamre caba waanu karbaashaynaa sidaa hadduu yidhahdo khalaas cizi baa ilaahay siinaya waclam ogow ana alxuduuda mutanawica xuduuddu dee way kala duwan tahayoo minhaa xaddu zinaa baa ka mid ah qofku hadduu zina ku dhaco yani xaddaas maxaa lagu xadeeyaa alrajmu in dhagax lagu dila weeye in kaana alfaacilu muxsanan qofka yani zinada sameeyey hadduu yahay muxsan muxsan yani waa yani zaan lmuxsan midka la yidhaahdo qof xunduraystay bay culamadu jire azaan lmuxsan ay kii xunduraystay maxay tahay macnaheedu yani waa qof baaliq ahoo nikaax xalaala yani wax ku jimaacay waa muxsan baa leeyahay ninkaas dhagax baa lagu dilaya xad kale male ama nin ahaado ama naag ahaado khalaas waljildu weeye mia boqol jeedal baa lagu dhufanaya wataqriibu ilaa masaafati alqasri caaman in kaana hayra muxsinin hadduu bikri yahay oo weli usan wax guursanin weli hadduuna wax guursanin boqol jeedal baa lagu dhufani boqol jeedal markii lagu dhufto meeshaas uu yacni lagu xaday ee dembiga uu ku sameeyo waa laga masaafurinaya ardo kalaa la geynaya maxaa loo geynaya haddee dadkaa xoogaa laga wadayaayo waxaa le ilaa waktigii bal xaddiisi yacni cuquubadiisi ilaa laga iloobo meesha ha la dhaafiyo maxaa yeele maanta haddii halkaa boqol karbaash lagu dhufto berri marka war waa ninkii shalay la karbaashayay ninkaa raqabihii zinada ku dhacay oo la karbaashaya daya umbaa la dheh marka dadkaa la dhaafinaya hal sanad hadduu soo maqnaado waa laiska iloobi waaqacada waa la iloobi markaas waxba lagama garanay marka waa waa la masaafurinaya sanad baa la masaafurinaya wa minhaa waxaa ka mid a xaddu sariqa tuugnimadii wahuwa qadcul yadi lyumnaa gacanta midigaa la goyn fiiha weli mara kow markuu qofku wax qaado oo xirsu misil uu ka qaado maal uu ka qaado gacanta midigaa halkaa laga goynaya kow warijla lyusraa baa la goyni fi lmarati haaniya hadduu mar labaad ku noqdona lugta bidixaa laga goyn walyad lyusraa haddana gacanta bidixaa laga jaraya fi lmarati haalisa isagoo isdhaaf go-aan oo lugya gacan ka go-aan buu mar saddexaad qaaday soo ma gacanta bidixaa haddana laga jaray warijla lyumna yani lugta midigaa haddana la jaray fi lmarati araabica saddex isagoo ka go-an oo hal luga keliya yuu qaaday soo ma lugta midigaa ugu dambaysa waa laga goynaya marxaban oo lugta anqowgaa laga goyni gacantana halkaa kuucaa laga goyni intaa kafkaa unbaa la goynaya afartiba markii laga gooyo hadduu kadib wax qaadasee la yela saas soomaalidu waxay tidhahdaa gacan yani wax qaad badata haddii la gooyo gumudkeeda dhaqaaqo waxaan haddayba qaadista barato lama lama karaayo kooluu kusoo dhejistay oo gacantoo go-an buu lacagta ku dhejistay markaasuu la dhaqaaqo see la yeelaya waaya labay culimmada isugu khilaafa xabsi baa lagu tuurayaa ilaa an maata meesha xariggaa lagu hayni qolya waxay leeyiin may waaba la dili wax baraka male kaasi wax afartaba intii laga jaray salka asagoo ku shaqeeya haddana wax afka ku afka ku arursanayo kaas ha la dilo laakiin in la xabaas ayaa loo badan yaha xabsi baa lagu ridi wa minhaa waxaa ka mid a xuduuddii xaddu shurbi lkhamri khamre oo la cabaa ka mid a xaddeedii wa huwa arbacuuna jald qofkii khamre soo cabay qof muslima inuu khamre cabay haddii la arko caddaato markhaati loo helo afartan karbaash baa lagu dhufanaya wa minhaa xadulqadaf baa ka mida bizina zina oo laysku qadfaa ka mid ah wa huwa hamaanuuna jilda sideetan karbaash wey xadulqadaf nin baa waxaad ku tiri zaani baa tahay waa kelimo xune ogow waaye haddaan markhaati qofkan zaani weeye markaad tidhaahdo haddaan markhaati keeni weydo sideetan karbaash baa lagu aa kugu dhacayso maa lagu xadaya marka waa khatar maalin la arko qofkii waa iska caaya keen hebel ba hebel waa waxun ya waa waxun weeye waxaasuu sameeyaa de inaan la xadaynin bay ogyihiin dadka hadday ogaan lahaayeen qadafkaas mayna sameeyeen waay xadulqadaf marka xuduuddu noocaas weeye saasaa ilaahay u jideeye noocay tahayba waxaa la rabaa xad qofkii ku dhacay in la xado waay ay waxadda xuduudan baa ilaahay xadeeye falaa tactaduuha ha xaddaas ha tallaabinoo ha ku dhicina ay laa tatrukuu axaddaa ilahay ha ka tegina walaa tatajaawazuu ha gudbina alqadra aladii qadarahu shaaricu fiiha qadarkii ha la xado markii la yidhi qadarkii la yidhi ha lagu joojiyo yaan la dhaafinin qof markuu dembi ku dhaco yaan loo daynin ma bannaano in loo cafiye mar haddii ninka xaakimka ah qofka xaakimka ee mas-uulka ah haddiiba loo soo koryeelo dembiga oo hebel dembigaasoo ku dhacay la yidhahdo inuu cafiyo maba bannaanaba laakiin intaan xaakimka loo koryeelin dadka kaleo muslimiinta ah yani waxaa sunna a qof haddaad dembi ku aragto inaad qarisaa sunna ah waa sadri inaad iska qariso ooda xaakimka u koryeelin laakiin mar hadduu ogaado asagu lagama tegi kara de waajib bay ku noqonaysaa inuu fuliyo haddii kale asagaa dambi ku jiro marka qadarkii loogu talagalayna in la ziyaadiyo lama ogolo dee wixii ilaahay intaasa lagu xadaa markii la yidhi haddaad sii dhaafiso waa dulmi bay noqonaysaa intaa kasii dhaafini way wa amaa ma yani marka laga falaa taziiduu calayha ziyaadinina walaa tanqusuu canha kanusaaminina wa amaa ma ruwiya wixii la wariyey ana cumar radi allahu tacaala canhu jalada inuu yani karbaashay oo shaariba alkhamri amaaniina dadkii khamrada cabaayey afartanka xadulkhamra maxay ahayd shurbi lkhamra xaddeeda maxay ahayd afartan bay ahayd siddeetan buu gaarsiiyey si cumar markuu dadkii afartankii ay waxba celin weyday afartankii baa lagu dhufanaya markaasu haddana isagoo cabuu imaanaya waa lagu dhufanaya haddana waa kan isagoo cabuu imaanaya markii afartankii celin weyday wuxuu ihi waa in la ziyaadiy asxaabtii buu la showray wuxuu ihi xuduudda kale meete tee ugu hooseysa xadulqadaf baa ugu hooseysa xuduudda kale marka khamrada laga reebo kuwa kale xadulqadaf baa ugu hooseysa iyaduna waa sideetan taasaan gaarsiinaynaa uri sideetan baa laga dhiga fa huwa ijtihaadun minhu waa ijtihaad xaggiisa ka ahaaday sid cumar liziyaadati tankiil dadku inay cabsadaan oo yacni cuqubadaas markay ku badatay ay ka cabsadaan oy ka joogsadaan dembiga waay xaysu aksar annaas dadki markay badiyeen ashurba fii zamanihi inay zamankiisa qabrada cabaan waay famaa zaadahu wuxuu ku ziyaadiyey tacziirun baa la yidhahdaa laa xadun xad lama yidhahda wixii uu ku tegey yani waa xad w yani tacziir baa la xad lama yidhahdo xad lama yidhahdo waa ka waa lagu tacziray intaas marka yani waxaa iska banaan baa le ninka xaakimkaa yani inuu qofka tacziira asaga waa u banaan tahay masalan qofku dembi yani aan xad lahayn hadduu galo intuu doonuu leeyahay hala garaaca hataa wuu dhihi karaa marka tacziirta ayada way banaan tahay edbin baa la yidhaha qofka waa la edbinayaa taas marka xoogaa loogu ziyaayo yaa tacziir baa la yidhaha wa xarama ashyaa ashyaabuu ilaahay xarimay manaca min qurbaaniha waartikaabiha ashyaabuu ilaahay xarimay oo wuxuu diiday in loo dhowaado ama la sameeyo ka shahaadati zuuri maxaa ka mid ilahay wuxuu xarimay markhaati beenaali markhaati beena inaad kacdo wa akli maalil yatiim agoonta maalkeeda inaad cunto wa ribaa akli ribaa ribada inaad cunto wa cuquuqu lwaalidayn labadii waalid inaad caasi ku noqoto maxaramaadkay ka mid tahay wa xarama ashyaa ashyaabaa ilaahay xarimay kuwa ay ka mid yihiin falaa tantahikuuhaa laa tartakibuuha ha korina oo walaa taqrabuu minha ha u dhowaanina buu nabigu leeyay alayhi salaatu wasalaam war ha u dhowaanina oo xurmada ilaahay ha jebinina oo ilaahay wuxuu idinka reebay ha jebinina xukiya can bacdi salaf waxaa laga wariyey salafkii hore nin ka mid ah radia allahu tacala canhu annahu qaala wuxuu yihi ra'aytu lmacaasi aaya aaya tuzra waxaan arkay buu yidhi macaasidii yacni tuzri ama tuzra in wax lagu ceebaynayo wax lagu caayayo dadka lagu caayayo ay taciibu saaxiibahaabay ceebaynaysaa wa taxqiruhu way xaqiraysaa fa tatrukuhaa waan isaga tegay muru'atan fa saarad waxay noqotay diyaanatan bu waxaan arkay buu yidhi macsiya ninkii sameeye uun inay ceeb tahay oo lagu caayo lagu caayayo kaasaa waa wax saasa wax waxa yacni qiimo le maaha soo maaha markaan arku yidhi inayba ruuxii sameeyaba ay ceeb uu usoo jiidayso anigu waan isaga tegay mur-adaydaan ka ilaashaday sharaftaydi buy fa saara diyaanatan markaa diin bay ii noqotay yani inaan macaasida iska ilaaliyo waa ka wacan ibnu subrum waxaa laga wariyey raximahu llahu tacaala annahu qaala wuxuu yidhi alcajabu yaab buu yidhi alcajabu yaab waxaan la yaabay minman yaxtamii min alxalaali nin xalaasha iska ilaalinayo shay xalaala war cuntiid haddaad tiraa waxaan xalaal weeye wuu iska ilaalinayaa makhaafata daa'i cudur baan ka cabsanayaa buu leey ani dhakhtarka wuxuu igu yidhi waxay waxaa u dhowaanin waxaas ha cunin shayga xalaashaabuu iska ilaalinayaayo makhaafata daa asagoo xanuun ka cabsanaya cudur waan ku xanuunsan waxa haddaan dhameeyey dhakhtarka wuxuu yidhi ha u dhowaanin walaa yaxtami iskama ilaalinayo min alxaaraami xaaraamta iskama ilaalinayo makhaafata naari naar ka cabsigeed wa shayga xalaashaaya ilaahay u baneeyo hadda hadduu cunay aan dembi kasoo gaarayninba cudurka cabsigiibuu oga tegaya soo ma naar muu iska yani xaaraamta muu iska ilaaliya makhaafata naar naarka cabsigeed wax yaable waa wa sakata can ashyaa buu ilaahay ka aamusay ashyaa buu ka aamusay lam yunzil xukmahaa muuna soo dejina calaa nabiyihi kumuuna soo dejinin sala allahu alayhi wasalam ilaahay ashyaa buu isaga aamusay oo xukumkeedii ma caddaynin raxmatan lakum naxariisuu idiin naxariisanaya ay liajlikum waaye adinka dartiin uu inaxariisanayo yacni annahu lam yuxarim tilka alashyaa ashyaadaa ilaahay ma xarimin oo fa yucaaqib calaa ficlihaa ninkii sameeya waa lagu ciqaabi laha hadii la xarimo walam yuujibha ilaahay ma waajibinin oo fa yucaaqib calaa tarkiha ka tegitaankeeda waa lagu ciqaabi lahaa qofka liajli raxmatihi ilaahay naxariistiisa wa ra'fatihi bikum uu idiin naxariisanayo iyo wa takfifan cankum fudayd uu idinka fududaynayo shib baa laga yidhi ayra nisyaanin xaal uu yahay sukuudkaas sakata can ashyaa buu ilaahay ka aamusay hayra nisyaanin xaal uu yahay nisyaan hayrkii waayo ilaahay asagoo hilmaansanayn ayuu ka aamusay waay ilaahay waxma hilmaame ilaahay hilmaan lianna nisyaana mustaxiil ilaahay nisyaanku mustaxiil buuba ka yahay fa qaala wuxuu yidhi caza sha'nuh ilaahay wuxuu yidhi laa yadilu rabbii walaa yansaa ilaahay ma ma dhumo oo ma habaabo waxna ma hilmaamo ilaahay wamaa kaana rabbuka nasiya ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay rabbigaa ma ahaani nebi maxamedow mid hilmaamaya waa mid yacni wax ka tegaya ma aha waxa gaaladu ay samaynayaan ama nisyaan waxaa la yidhi ilahay looma looma nisbeeyo waidaa kaana alamru kadalika mar hadday sidaa tahay ashyaabuu ilaahay ka aamusay hayra nisyaani asagoo hilmaansanayn hayra nisyaanin xaalu yahay sukuudkaas raxmatan lakum naxariisuu idin naxariisanayo uga aamusay falaa tabxasuu canha ha baarbaarina oo maxay tahay oo maxaa loola jeedaa hadhihina ay laa yani laa tafxasuu ha yani can axwaalihi axwaasheeda ha baarbaarina walaa taftishuu yani tufatishuu ha fatishina calaa axkaamihi axkaamteeda yani bal uxkumuu bilbaraa'ati alasliya baraa'adii asalka ahayd yani waxaan lamaba caddayna waa laga aamusay soo maha waxba ha raaraacina shibka dhah wliqowlihi tacaala laa tasaluu can ashyaa in tubda lakum tasukum baa ilahay leey laa tasaluu ha su-aalina can ashyaa in tubda lakum haddii laydin cadeeya tasukum idin murginayso aad ku murgaysaan lianna su'aala su-aasha adayga weydiiso qad yakuunu in noqdaa laga yaabaa sababan sabab linuzuuli maa fiihi tashdiidun wax yacni xukunkiisu adag yahay inuu kusoo degaa laga yaba markaad weydiiso oo nabiga aad ku celceliso waxaa laga yaabaa inuu xukun adag kasoo dego min iijaabin aw taxriimin ah waajib baa soo degay su-aashii sababteeda waaba la xarimay shaygii su-aashii sababteed waqad qaala sala allahu alayhi wasalam nabiguna wuxuu yidhi ina acdama almuslimiin muslimiinta midka ugu weyn jurman xagga dembiga man sa'ala ninkii weydiiyo weeye can shayin shay shaygoo lam yuxaram aan la xarimin oo fa xurima liajli mas'alati su-aashiisa darteed loo xarimo markaas taasagaa dadka usoo jiidayso ma waxaas dadka kaasaa ugu dembi badan ninkii su-aashiisii sababteeda yacni looga xarimo muslimiinta shay aan xaaraam ahayn ninkaa wax ka dembi weyn ma jiro imaamu bukhaari baa xadiidkaa wariyey imaamu muslimna waa wariyey saxiixaynkooday ku wariyeen marka waxaa la rabaa inaad yani wixii aa laga aamusay adigu waxba ha weydiini waay ha baarbaarin waay su-aashaa farada badanna maba fiicno waay waxay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay halaka almutanadicuun halaka waxaa halaagsamay almutanadicuun kuwa mutanadiciinta ah waay wlmutanadicu albaxaasu camaa laa yacniihi waxaan faa'iido u lahayn ninka baarbaaraya waxaas muxuu yahay maxaa loola jeeda maxay ku noqotay sayd noqonaysaa waxaa ninka baaraya waay imaamu muslim baa xadiidkaa wariya abu daawuud cabdullahi ibni mascuud wuxuu radi allahu tacaala canhu iyaakum watanaduca war adinka iyo waxaan inkaga yani inkaga digayaa yani madax adayga iyo waxaan yani aad yani dabagelaysaan iyaakum watacmuqa watacmiiqa adinka iyo waxaan aad baarbaaraysaan iyo fasaaxada aad iska raaraadinaysaan iyo waxaan aad iska dhaafa ya wa qaala calayhi salaatu wasalam nabigu wuxuu kaloo yidhi min xusni islaami lmar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida waxa maalaa yacniga inuu saga taga waay qaaluu waxay yidhahdeen mufasiriintii ama culimmadii waxay yidhahdeen wa min albaxi waxaa ka mida camala yani waxaan faa'iidada lahayn oo daba gasha waxaaba ka mida can yani albaxu can umuuri algeyb waxa qeybka oo kaa maqan allatii umirnaa biliimaani biha waxa inaan rumayno un waajibkana looga dhigay oo daba gasho waay walam nubayin kayfiyatahana aana loo cadaynin fa huwa madmuum waay inaad daba raaraacdo waay xayla dembi ka weyn baa laga yaabaa inay kugu riddo waay waxaa ka mid ah la yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih wain min shayin shay ma jiro ilaahay makhluuqiisa ka mida ilaa yusabixu wuu tasbiix ilaahay buu nasahayaa bixamdihi xaalu ku dhahanya marka inaad tidhaahdo weeye kayfa tasbiixu ljamaad dee makhluuqa ilahay waxaa ka mida geedaha angegan iyo derbiyahan guryahan iyo yacni waxaana ka mida jamaadaadkaas say ilaahay ugu tasbiixsanaya inaad tidhahdaaba ka mid a marxaban ilaahay baa noo noo sheegay liannahu tacaala akhbara bihi inay tasbiixsanayaan baa ilaahay noo sheegay fajcalahu ilaahay fayajcalhu ilaahay wuu ka yeelayaa kayfa shaaa bimaa shaa wuxuu siduu doonuu tasbiixdooda ilaahay way yeeli karaa oy siday doonaan bay ilaahay yani ugu tasbiixsanayaan adigu marka sidaa u rumee un maxaad kasii weydiinaysaa marka waxbaha dabagelgelina saasuu nabigu leeyay alayhi salaatu wasalaam ay xarama ashyaaabu yani wasakata can ashyaa buu ilaahay ka aamusay hayra nisyaanin ee falaa tabxasuu canha baarbaarina oo hadaba gelgelina sidaa ku rumeeya oo raaca buu nabigu leeyay alayhi salaatu wasalaam ay marxaban xadiidun xasanu way rawaahu daarqudmi baa wariyey wagayruhu hayrkiina way wariyeen waay alxadiid alxaadi wahalaaثuun xadiidkii soddon iyo koobaad can abilcabaas waxaa laga wariyey sahl ibnu sacdin asaacidiy radia allahu canhu can abilcabaas waxaa laga wariyey sahl ibnu sacdin asaacidiy ninkaa la yidhaha kunyadiisa ay ninkaa magaciisa waxaa la odhan jiray baa la yidhi marka hore xusni baa la odhan jiray fasamaahu nabiyu sala allahu alayhi wasalama sahla nabiga ayaa sahal u bixiyey maxaa yidhi asmaada xunxunkaa nabigu waa bedeli jiray waay xusni waxay kutusinaysaa murug iyo yacni wax xun oo adag bay kutusinaysaa marka asmaada xunxunkaa dadka waa laga bedelaa sidiisa waay ya magac xun hadduu qofku leeyahay magacaa karaahada waa laga bedelaa qofka xarbi iyo yani olol iyo yani janakabood iyo waxaas haddii qofka lagu magacaabo ya waa laga in laga bedelaa fiican asmaada wan wanaagsan baa lagu bedelaa nabigu alayhi sala waa bedeli jiray asmaada xunxunkaa way aka marxaban wuxuu yidhi markaa ninkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi jaaa rajulun ila nabiy nin ayaa nabiga u yimi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiio dullanii itusi calaa camalin camal itusi idaa camiltuhu haddaan sameeyo axabanii allahu ilaahay uu ijeclaanayo iga raali noqonayo wa axabanii naasu dadkuna ijeclaanayaan ir ninkaa wuxuu weydiinaya nabiga alayhi salaatu wasalaam umuurta aakhiro iyo waxyaalaha weyn bay ka fikirayaan dadkaasu wuxuu leeyay rasuulka ilaahay waxaad ii sheegtaa camal markaan sameeyo ilaahay uu ijeclaanayo ilaahay uga raali noqonayo dadkao dhan ay jeclaanayaan ninka ilahay ka raali noqdo ummadduna way jeclaantay ummadda o dhanna way jeclaanayaan camalkaas umaan rabaay itusi yaa rasuul allah dullanii itusi igu hanuuni calaa camalin saalixin camal wanaagsan idaa camiltuhu markaan sameeyo axabani illaah ay radiya canii ilaahay uga raali noqonaya yahay wa axsana ilaya wanaag iyo hawaab uu ilaahay isiinaya wa axabani innaas dadkuna ay yacnii ijeclaanayaanba dadkoo dhan baa quluubtooda naxariis ilaahay ii gelinaya inay wax ii taraan unbay rabaan dadka dhan wa iska kay jeclaan nin walba wuxuu rabaa inuu wax ii taro iyo anfaco camalkaa markaan sameeyo waclam ogow ana maxabata annaasi dadka maxabadooda iyo jeceelkooda lishaksin ay jeclaadeen taabicatun limaxabat illahi tacaala haddaad arag faida axabahu llahu ilaahay markuu jeclaado addoonka ka raali noqdo alqaa maxabatahu maxabadiisii fii quluubi khalqihi buu ku ridaya jeceelkii baa waxaa loo gelinayaa khalqiga quluubtoodii markaasay makhluuqoo dhanna wada jeclaanaya faqad warada can inabiyi waxaa ka soo arortay sala allahu alayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi ina allaha ilaahay idaa axaba cabdan addoon hadduu yani ka raali noqdo dacaa jibriila buu u yeedhaa faqaala wuxuu le inii uxibu fulanan hebel aniga waan jecla waan ka raali noqday fa axibuhu jeclow fayuxibuhu jibriil baa jeclaan uma yunaadii fi sama jibriil samaduu ka naadinaya fayaquul wuxuu le ina allaha yuxibu fulanan faaxibuhu war ilaahay hebel waa ka raali noqday ninka hebel hebel la yidhahde adinkuna jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa kor baa laga jeclaanaya markaa dhinaca saraa laga jeclaanaya ehlu samahaa jeclaanaya qofkaas uma yuudacu lahu lqabuul maxabadii baa loogu soo dejinaya fi lard ardada qabuul loogu soo dejinaya ummadii oo dhan baa qulubtoodii maxaba la gelinaya qofkaa iska jeceliya imaam bukhaari imaam muslim yaa xadiidkaa wariyey saxeenkooda ku wariyay imaam axmedna musnadkiisu ku wariyey xadiidka faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu u yidhi ninkii yacni su-aashay inuu u sheega camal hadduu sameeyo ilaahay iyo ummaddiisuba ay jeclaanayaan wuxuu nabigu ku yidhi ishad fi dunyaa ishad fi dunyaa adduunyada ku zaahid oo adduunyada isaga tag dhexdeeda ku zaahid yuxibuka allah ilaahay baa ku jeclaanaya oo kaa raali noqonaya washad fii ma fii aydi nnaas dadka gacantooda waxaa ku jirana isaga tag yuxibuka annaas labadaa kelimuu nabigu sheegay calayhi salatu wasalaam ilaahay ridihiisa ma rabtaa adduunyaha israacin ina isaga tag dadku inay ku jeclaadaan ma rabtaa waxa yaroo adduunyada gacanta ku haystaan u dah marnaba ha damcin hana su-aalani waay kulligood way ku wada jeclaanayaan faqiirkooda iyo qanigooda iyo madaxdooda iyo riciyadooda nin aan waxbaba weydiisanayn oo adduunya aan u baahnayn dadka su-aalanay markay arkaan nin walba waa jecli laakiin markay ku arkaan adigoo wax ka rabo mar kastaba war dee hebelo yani maxaad naga fiirsanaysa wa artaa inaan shaqana aan haynin oon waa ka mar kastaba adee adu shaxaadayso laguma jeclo markaad soo baxdo waa lagaa nexe soo ma ishad fi dunyaa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu adduunyada ku zaahid acrid canhaa isaga jeedso walaa tubaali ha u aaba yeelin biiqbaalihaa inay ku soo qaabisho iyo waidbaariha isku mid ha noqoto adduunyada inay kaa tagto oo waxaad maanta ku qadaysaba aada weydo iyo inay kusoo qaabisho meelaad kala geysa weydo isku mid ha noqoto suu kaa mid hadday badato iyo hadday yaraataba walaa taakhud minha ha ka qaadanin ilaa maa laabudda minhu min alxalaal wixii markaa aadan ka maarmayn oo kifaayada xawaa'istaada un xaajaadkaadaad ku gudanayso bas intaa un ka qaada keliya yuxibuka allah ilaahay baa kaa raali noqonaya wa lianna allaha tacaala yuxibu waa jecel yahay man adaacahu ninkii adeeco wa min daacati illahi ilahay daacadiisa waxaa ka mid ah caza wajale cadamu liltifaati ila dunya adduunyo ood yacni aadaba fiirinin ilahay daacadiisa ka mid bal huwa daacatu taama daacada taamka waxay ku suuroobi kartaa inaadun adduunyo ka jeedsato imaamu shaafici baa wuxuu yidhi ninkii yidhaahda buu yidhi yani xubu dunyaa iyo xubu khaaliqihaa baan kulminayaa faqad acdama alfirya wale ninkaa been weyn buu sheegay buu yidhi haya adduunyo iyo khaaliqii abuuray xubigeedi adduunyana waan jeclaano intaan ka soo celin ilaahayna waan jeclaano cidno igama xigsanayso isuma keeni karti adeer waa beentaas midunbaa qalbigaaga ku weyn haya midka kale wuu saaraya midka qalbiga ku weynaada unbaa midka kale riixayo mid baa ka baxaya marka meesha wqad kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxuu calaa qaayatin min alicraadi minha adduunyada waa isaga jeedsan jiray maca tamakunihi min atawasuci fiiha asagoo u suurtagelaysa inuu adduunya ku raaxaysto wey guryo dheerdheer iyo yani beera yani aseendooyina iyo inuu wax walba ka samaysta asagoo kari karo ayuu nabigu isaga tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu xidhan jiray dharka yani aan macnaha lahayn suufka iyo waxa dharka iska dildilaacsanoo la toltolay waxaasuu iska xidhan jiray dacaamka wuxuu cuni jiray midka yani iska yani khashinka aho ama yani waxa qalalan buu iska cuni jiray yejlisu cala alardi dhulku iska fariisan jira bilaa xaailin soo nabiga gogol ku fariisanayna kuraas iyo midna aan u baahnayn buu iska dhulka iska fariisan jiray wayaakulu calayha markuu wax cunay dhulku wax ku cuni jiray wayaquulu nabigu wuxuu odhan jiray inamaa aakulu waan cunaya kamaa yaakulu alcabdu addoon suu wax u cuno wa ajlisu waan fariisanaya kamaa yejlisu alcabd abu yacla ayaa xadiidkaa wariye wey aaye marka siduu addoon wax u cuno anigu iskibrin maayo kursi dheer ku qadayn maayo nabigu leey wa kaana yamuru calayhi shahraan laba bilood baa nabiga soo marayso walaa yuuqad fii buyuutihi misbaaxun walaa naarun litabkin gurigiisa wax iftiina ma lagama shidin faynuusna lama shidanayo dabna gurigaa lagama shidin oo laba bilood baa intay dhammaataa bishii saddexaad bilanaysaa marxaban ayadoo intaas wax gurigiisa daba aan laga shidin way wa inamaa kaana dacaamu wuxuu aha atamru walmaa biyo iyo timir baa la isku cunaya dhowr xaboo timira unbuu qofku afgashanaya xoogaa biyuu ku cabaya khalaas saddex bilood baa sidaa layahay ogo oon guriga dab laga shidaynin waa khayru khalqillahi gurigiis alayhi salaatu wasalaam adduunya hadday qiimo leeda nebi maxamed baa la siin lahaa marka adiga haddaa hadda adduunyo weydo ma wax ceebay kugu noqonaysaa nebi maxamed baa gurigiisa wax laga shida la waaye nin baa maalin masaajidka iyo markaas rasuulka ilaahay aad baan u baahanahay markaasuu nabigu guryihiisii dad u diray sagaalkii guri oo uu lahaaba waxaa laga waayey wax ninkaa baahan yani dharjiye oo nafta ku soo celi mid kasta oo muhaatulmuminiinka ka mida markii loo tago waxay leedahay waladii bacataka bilxaqi maa cindii ila almaa ilaahayga xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay nabiga ilaahayo agtayda waxaan biyo ahayn oo yaalla ma jiro markii sagaalkii guri nabiga wax laga soo waayey ayuu nabigu yidhi war ninka ayaa martigelinaya caawa nin ree ansaareedahay anaa martigelinaya gurigiisana wuxuu ku ogyahay male wuu waday markuu gurigii geeyey ayuu islaantiisi wuxuu ku yidhi akrimii dayfa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ninkaan annaga marti nooma ahe waa rasuulku marti u ahaaye ninkaan karaame buu yidhi markaase waxaan haya ma jiro ilaa quutu sabyaan wax yaroo la carruurta aad ku seexisid basaan hayaa ma intaasaad haysaa carruurta ciyaarsiiy oo saaad u ciyaarsiinaysa way iska seexanayaane markay seexdaan intii asaga usoo rid buu yidhi oo weliba xeelad bay sameeyeenoo yacni wuxuu yidhi intaad weel ugu soo rido faynuusta wa yani wax daminaya hagaajinaya intaad iska dhigta demi faynuusta marka xoogaaga yaraabaa asaga la siinaya annagana xaggaan fariisanaynaayo weelasha iyo waxbaan ka shanqarinaya wax waa cunayaan iska dhigaynaw si una usoo hambaynin intaa yarta xale faynuustii oo shidan oo indhaha lagu soo taagaya sheekh cun haddii la yidhaahdo wuu xishoonayaa qofku xale xoogaabu ka taataaman maxay dadka kale waxma haystaane intan unbaa la sugayaaye soo ma marka laakiin haddii xagga loola jeesto waxuun alaab laga shanqariyo wuxuu isleeyahay adiga xoogaagaagi baa lagu riday iyagana xoogaagooda waa haystaan bas xoogaagiisiibuu iska cunay waxba kama soo reebi ayagana waa baahan yihin carruurta ayagoo gaajaysan baa la seexiyey labadoodina ayagoo baahan bay seexdeen ay ninkii martidooda ahaa unbaa xoogaa la siiye wey la dharjiye wey marxaba subaxii markuu waagu baryey buu nabiga ku kallay calayhi salaatu wasalaam marka asagoon waxba nabiga u warramin ayuu wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka raalli noqday xalay waxaad martidiisa martidiinni ku samayseen sida aad xalay ula dhaqanteen martidiinni wakaad haddaad ikhlaas samayso ilahay waa ku daalacanaya ilaahay addoonkaas waxba uma waayin baahane adaa lagugu intixaamaya marxaban marka saasay samayn jireen wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa yaa ilaahay marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo adduunyo haystuu ka qadi jiray yani marxaban wa kaana lahu jiiraan deris buu nabigu lahaa lahum hanabun arile niman ree ansaareed oo arilaa nabigu u dhawaa ari irmaana fa yursiluuna lahu waxay usoo diri jireen min labaniha xoogaa caanay nabiga u keeni jiray wa kaana yabiitu layaaliya habeenuu beri jiray almutataabica oo israacsan daawiyan asagoo nabigu baahan huwa iyo wa ahlu laa yajiduuna cashaan waxay ku casheeyaan male wa dakala calayhi cumar baa usoo galay radia allahu canhu nabiga ayuu usoo galay walxaal huwa nabigu mudajicun uu jiifa calaa xasiirin darin buu nabigu ku jiifay darin qad asarad fii janbihi dhinaciisay yani saamaysay wey ashariif fii janbihi shariif nabiga calayhi salaatu wasalaam haddee funaanad iyo shaar iyo wax la gashanayaana ma jiro laba go' baa la qabaa ama hal go' keliyaaba la qabaa marka derintii uu ku seexday yaa markuu sidaa u seexday dhinaciisay ka muuqataa xarkihii derinta ayaa dhinaciisa qabtay mutakiun nabigu wuxuu saa u barkan yahay calaa wisaadatin min jildin barkinta uu ku jiifana waa maqaar maqaar la magdiyey xashwahaa liifun yani walaysa calayhi ilaa izaarun wuxuu qaba nabiga ma jiro ilaa hal hoos guntiga keliya qaba halkaa marada keliya ayuu qabaa fa bakaa cumaru cumar waa ooyey radia allahu tacaala canhu faqaala lahu rasuul lah wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa yubkiika yaa cumar cumarow maxaa kaa oohinay faqaala wuxuu yidhi dakartu kisraa baan xusuustay iyo wa qaysar caduwillaahi ilaahay cadowgiisa ahaa labadii yani markaa gaalada u waaweyneyd oo labadii dawlo ugu weyneed waktigaa jirta xukumaya ruum iyo furs waaye labadii boqoroo u talinaysaan soo xusuustay fi lkhazi iyo walkazi iyo walxariiri iyo wadibaaji waxay ku sugan yihiin raaxada sariiro dheerdheer iyo xariirtii iyo wixii baa dhinacyaha ka ah wa anta rasuulullaahi baa tahay wa khiiratuhu midkuu doortay baa tahay min khalqihi calaa haada noloshan aad ku nooshay adigan waxaad ku seexataa laada halkaas maalin la arkay habeenkii adoo qatan baad baryaysa yani darintaasaad ku jiiftaay oo waxaad dhinaca dhigato firaasha ama yani hataa busta jilicsan oo aad dhinacaasa isaga xijisan male faqaala wuxuu yidhi afii shakin anta yaa ibna khadaab war maad shakisay cumarow maxaa kugu dhacay maad shakisay inaad adduunye ka oyda maana malaynayna maad shakisay amaa tardaa miyaadan raalli noqonaynin an takuuna lahum addunya ayaga in adduunye la siiyo walana alaakhira annagana aakhirana la siiyo soo raalli kuma noqonaysa qaala wuxuu yidhi balaa raalli baanahay rasuulka ilaahayo qaala wuxuu nabigu fa huwa kadalika waa sidaa ulaa'ika kuwaan gaaladahood fiirinaysa cujilad lahum waxaa loo soo dedejiyey dayibaatuhum dayibaadkoodii iyo yani raaxadoodii fii xayaatihim idunyaa noloshooda addunyada loogu soo dedejiyey maanta yani dadkii muslimiinta waxay leeyihiin gaaladii baa naga nolol fiican raaxay ku nool yihiin anaga waa kan waan dhibadna waa qofkii waa qof islaama asagooba iskaba fiican oo laga yaabo gurigiisii iska ladan oo wuxuu helay yuun xoogaa raaxa raaxuu rabaa marka gaaladii un iska raaraaxaysanayso arkaya oo ayagu hadda aakhiraan waxba ku lahayn markaasuu leey annaga waa kana waan dhibannahay gaaladaaba naga fiican oo iska raaxaysanayso ya wax noloshoodan yani raaxadooduba ay adduunyada tahay maxaad kaga kaga murgi ya waa khatartaas waa iimaan la-aan wey imaamu bukhaari baa xadiidkaa wariyey iyo imaamu muslim ayaa xadiidkaa saxeenkooda ku wariyey ay wa fi shifa waxaa ku soo aroray ay oo liqaadi alciyaal kitaabka usugnaa ashifa fi xuquuqi almustafa ana jibriil yaa qaala lahu nabigu wuxuu u yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha yaquulu laka wuxuu kuu leeyahay ilaahay atuxibu ma jeceshahay an ajcala laka inaan kaaga yeelo haadihi aljibaala buurahan dahaban oo wa takuuna macaka ay noqoto xaydu maa kunta buurahan idin inaan dahab kaaga dhigo oo meeshaad aadaba ay ku raacaan yaan ma doonaysaa fa adraqa saacatan saacad buu aamusnaa nabigu oo madaxa saa u raaricinayay uma qaala wuxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow maa lii walidunyaa aniga adduunye maxay saataan haddana ma raba anigu adduunyo addunyaa adduunyadu daarun man laa daara lah wa maalu man laa maala lah waqad yajmacuhaa man laa caqla lah aniga adduunye maxaa saakaan maa lii walidunya aniga adduunye maxaa saakaan haddana addunya adduunyadu daaru man laa daara lahu ninaan aakhiro daar ku lahayn gurigiisii weye wa maalu man laa maala lahu aakhiro ninaan maal ku lahayn maalkiisii weye waqad yajmacuhaa waxaa ururiya man laa caqla lahu qof aan caqli lahayn faqad qaala lahu jibriil baa wuxuu u yidhi markaa nabiga u yidhi habataka allahu ilaahay baa kugu sugay bilqowli saabit wa fii riwaayatin uriidu waxaan doonayaa buri nabigu an ajuuca yowman maalin inaan baahdo oo fa asbira aan sabro wa ashbaca maalina yowmana aan dhergo oo fa ashkura ilahay aan ku shukriyo ma rabaa adduunya anugu waxaan rabaa maalinna inaan gaajoodo oon ilaahay nicmadiisa garto oon sabro maalinna aan dhergo oo marka aan ilahay nicmadiisa ku shukriyo waay marka adduunyo yani wax qiimahoy leedahay ma leh nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaasoo ka ahaa waay wa qaala yaxya bnu mucaad wuxuu yidhi araazi raximahu llahu tacaala tarku dunyaa adduunyada ka tegiddeeda shadiidun wuu daran yahay wa tarkuljannati jannada ka tegiddeeduna ashad wa tarkuljannati baana ashaddu minhu laakiin inaad aakhiro janno weydaa kasii daran waay wa ina mahra aljannati jannada meherkeedu tarku dunyaa adduunya oo laga taga waay wa qaala bacdu salaf waxay yidhahdeen low kaanat idunyaa lu'lu'a adduunye haddii jawhar laga sameeyo tafnaa tegayso walaakhiratuna yani khirqatan tabqa yani calol xun oo googa'aya oo iska yani laakiin baaqi ahaanayso lakaana yanbaqii lilcaaqili an yu'tira inuu doorto oo maa yabqaa waxa baaqina calaa maa yafna fa kayfa walamru bilcagsi hadday saas ahaan lahayd baaba fiicnayd in aakhirada la doortee hadday arrintu cagsi tahay ka waran oo aakhara aakhiro waxay ka samaysantahay jawhar iyo xariir iyo lulu iyo wax walbay ka samaysantah adduunyana waa waxaad aratay oo qurunka aw qiimo male wa adduunye waxaa mahmaha looga dhigay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaad rabto inaad adduunyo garato waxaa masal looga dhigay limaa yakhruju min ibni aadam ibni aadamka waxa ka soo baxay waa saxaradiis waxa ugu macaan buu maanta cunaya oo naftiisu jeclay oo nooc kastaba leh hadhow wax sanka laga qabsanaya unbaa dib ka imaanay adduunyada dhow lagu sheegay waa waxa wax kalaba maaha wax marka wax qiimaho ay leedahay ma jiro wey wa qaala alfudayl binu ciyaad wuxuu yihi raximahu llahu tacaala jacala allaahu ilaahay wuu yeelay ashara shartii kullahu dhammaantii fii beytin guri baa ilaahay yeelay sharoo idil ilaahay guri buu isugu geeyey wa jacala miftaaxahu gurigaa furihiisa wuxuu ka dhigay xubu dunya sharoo idil iyay ku urursantahay guriga naarta la yidhahdo gurigu waa guri balaayo dhan isugu tagtay gurigaa naarta la yidhahdo wax ka baqan oo xumaana waa ma jiro soo ma gurigaa furihiisu waa maxay xubu dunyaa baa ilaahay ka dhigay adduunya haddaad jeclaato naarun baad furan wajacala alkhayra khayrka ilaahay wuxuu ka yeelay yacni kullahu dhammaantii fii beytin khayr oo dhanna ilaahay guriguu isugu geeyey wajacala miftaaxahu gurigaa furihiisana azuhdaba ilaahay ka dhigay zuhd adduunyood ka tagto baa lagu helaa guriga aad ku furanaysaa w waina mehera aljannati tarku dunya adduunya ka tagideeda yani waa meherkii aakhira soo ma marka furihii aakhira ma rabtaa gurigana isaga tag yani adduunyadaa ka tag adduunya ka zaahid wa huwa kama qaala sufyaan wa huwa yani zuhdiga kama qaala sufyaan bin cuyeyne siduu ku fasiray salaatu axrufin waa saddex xaraf zuhdigu waa saddex xaraf de waa da iyo ha iyo deel soo ma yani zaayun iyo wahaa-un iyo wadaalun saddexdaa xaraf wey fazaayu zadii tarku ziinati waay zadu waxayna waa qurqurxinta isaga tag walhaau haduna tarku lhawaa hawada ka tag waxay naftaadu jecesha wadaalu daalkuna tarku dunyaa bijumlatiha adduunya o dhan ba ka tag uma ina alcaamila ina alxaamila cala zuhdi fiiha ashyaa marka inaad adduunyada zaahid ku noqoto sababo waxaa jira haddii aad samaysood hesho ugu xumbaarayo minhaa waxaa ka mid a istixlaaru ana ladaatiha shaaqilatun lilquluubi can illahi tacala waa inaad qalbiga ku qabato adduunyada raaxadeedu inay qalbiga yani ilaahay kaa mashquulinaysa waay inay qalbigaaga ilahay ka mashquulinayso darajadaadii aakhira aad ku lahaydna ay kaa nusqaamaysa waay siduu cabdullaahi bnu cumarba uu sheegay wuxuu yidhi laa yusiibu axadun min addunya shay-an axad adduunyada ka asiiba shay ma jiro ilaa nuqisa min darajaatihi cinda allah darajadii ilahay agtiisa kulaha umaa nusqaami walihaada sidaa darteed buu kaana bacdulcaarifiina waxay idaa ra'aa markuu arka fii madbakihi asbaabu lmaciishati xazina meeshii jikadii gurigiisa jikadii ku taallay hadduu arka maanta iyadoo si fiican u karayso kada fiican baa maanta saaran oo hilib iyo adduun iyo qudaar iyo waxbaa meesha yaallo soo maha waa murgi jiray markaa unbuu bashalaay murgi jiray waidaa qalla markuu yaraada shay-un fiihi maanta qadadu way yar tahay ow amase cudima waaba la waaye maanta wax la karsada male farixa wuu farxaya maalinkaa waa iidiisi wey marxaban maalinkaa unbuu farxsan yahay wa minhaa waxaa ka mid a asbaabta adduunyada inaad ka tagta yani kugu bixinayso annahaa muujibatun liduuli alxabsi waalwuquufi fi lmowqifi alcadiim adduunyada haddaad ku mashquusho qiyaamaha yani waxaa lagu mowqifka qiyaamo unbaa lagu xabaasaya waayahay su-aashaa lagugu adkaynaya nicmadii ilaahay kusii xaggeed geysa wa ana xalaalahaa xisaabun wa xaraamuhaa cadaab adduunyada xalaasheedu intii xalaasheedu waa xisaab xaaraamteeduna waa cadaabdeed min ayna iktasabta min ayna iktasabahu wa min ayna anfaqa soo xadiidka maahe ilaa can maalihi maalkiisa ilaa la weydiiyo min ayna iktasaba xaggeed kasoo kasabtay wa min ayna anfaqa xaggee ku bixisa adana kii xalaashaaba saa lagu leeyahay xaraam adduunya bal ka waran asagu waa cadaabun wa minha waxaa ka mid a katratu dulli watacabi fii taxsiiliha wa musaaxamati alaraadili fii dalabiha adduunyada waxaa ka mid a inaad iska bedayso yacni dulli baabaad ka qaadaysaa waa wax dhib keliya meel xun unbay ku gelin daal baa nafta kaa goyn oo adduunya markaad soo shaqaynayso daal baa nafta kaa goyn dad xunxun markaad adduunya ka shaqaynayso dad xunxun unbaad wax la wadaagi wax dhan ood yacni wax la waxaysanayso wax kala jiidanaysaanba waa dad aan macno lahayn marka wa minhaa waxaa ka mid a katratu qubuniha adduunyada yani dhagarteeda iyo wakadadeedaa badan wa surcati taqalubiha wa fanaa'iha hadday xoogaa yani wax ku yardaadinaysaa markaad waxaysaba markiiba haddana way gadoomaysaa meel cidlay kaaga dhaqaaqaysa marxaban adduunya waxaa la yidhi hal wiilahay dhashay hal wiilahay dhashay wiilkiina wuu ka dhumay marka wiilkiibay daydayaysaa layidhi say usoo ordaysaa adiga unbay ku moodi wiilkii oo markaasay kula boodi saa ku leedahay indhahana waxay ku leedahay halkaa dhalada iyo adduunya indhaha ku qabtaa marka wiilkeedii bay ku moodi adiga unbay kula bood say saa ku le saa ku le saa kule markay madaxa ka kormariso halkaa ku geyso y waxay arkay inaada wiilkaaga wiilkeeda aad ahayn meeshii bay kaa sii deyn hataa dhulka kusoo dhigi maysa o markay aragtay inaada asaga ahayn ay kusii daynaysaa meeshunbaad bab baad dhulka kusoo dhahaysa maxay leynaysaa ta waxau daliila nin baa xoolo lahay maanta su adduunyada u maraya barri waxaad arkaysaa guryihiisa xataa wuu iibsaday baa laleey ninkii waa eber dayn baa la go-day marka war ninkii xoolihii xaggee ka aadeen way tuurtay dee meesha hasa kasoo rid hal maray soo ridaysaa marka qiimo male bahashu waa dulliyo wax dhib badan waay ilaahay agtiisa wax qiimohay ka leedahay ma leh ya fudayl binu ciyaad baa wuxuu yidhi low ana dunyaa bixadaafiiriha adduunyo dhammaanteed yacni jumlada ayadoo waxba ka maqnayn bijamiiciha curidad calaya haddii la iisoo bandhigo xalaalan أيضا حلالة لا أحاسب بها اللي حسابين لتقدرتها كما يعني تتقدر الجيفة سيدا يعني بقتي وصا أوري يوصا أوري لهيدوه ما برا الدنيا نبي الله إبراهيم يا وحا أسق نابا ليلة أربعة آلاف كلب أفر كن أو أي تحرسوا قنبو أرق أو إلالس فربنا أي وهي في عنق كل كلب أيجي الأرك وحلقنت أقل يضوق من ذهب أيجي الأرك ذهب وقبه هذا أي وابا أي ما ذهب قال له أقلي أدوية وعي وقال سنة وذهب يقو سوما أيجي بلقنت أقلي فسئل وعلى ويدي لما لما فعل, لما فعل ذلك وحي أسمي فقال وحر لأن الدنيا جيفة الدنيا وابختي وطلابها كلاب وحد البينة وأي فدفعتها لدتك الدنيا اسكالها وما ندي من وأي دس دتك لها ما انفرتك سهر marka hadda adduunyo qiimi ma leh yani xumaanteeda ha laga sheekeeya markii la yidhahdana wax dhammaanaysa maaha ya adduunya dadkii la siiyo o dhan dulli baa u dambeeye wa marka dambena meel xun bay kugu ridaysaa waxaa la yidhi nabiyullaahi ciise kharaja saa'ixan waakhada macahu raqiifan nabi ciisa iska baxayo isagoo saa'ix oo iska wareegaya ilaahay dhulka yani iska cibaadaysanayo fatabicahu yahuudiyun nin yahuudi aha raacay wuxuu nabi ciise waan ku raacaya waan kula rafiiq yeelaya wa macahu raqiifaani asaguna laba xabo kibisu soo qaatay nabi ciise markay xoogaa socdeen buu wuxuu yidhi aan isku darsanno dee wixii aan wadayn ma ila shirkoobaysa haa waa dacaamka aan isku darsanno nacam buu yidhi markii la soo bixiyeybo nabi ciise hal xabuu wataa ninkana labu wataa marka wuu ka shallaayo wuxuu yidhi war maxaad maxaad aan isku darsanno u tiri ninkan wuu kaa wax yar yahay hal xaba keliyuuba wataaye wuu ka shallaayay way iska socdeen marka waa la socday markii hal waktigii la qadayn lahaa cuntada la cuni lahaa la gaaray nabi ciise yacni salaad buu iska galay markaas wuxuu yidhi noo diyaari cuntadii laba xaboo kibiisoo halkan soo dhigay nabi ciise wuxuu yidhi warkii saddexaad aw xabadkii saddexaad xaggee buu aaday qaala wuxuu yidhi maa kaana macii ilaa raqiifun waaxid markii horeba hal xabo unbaan watay adin baa ismoosiyo laba umaleymoogi hal unbaan watay way iska socdeenoo asagii nabi ciise markaa nabi ciise wuxuu sii maray nin indhala fadacaa lahu markaasuu u duceeyey faradda allaahu calayhi basara wuu u duceeyo markaasaa ilaahay araggii usoo celiyey faqaala wuxuu yidhi nabi ciise yaa yahuudiyu bixaqi aladii araaka alacmaa basiiran maa facalta biraqiifika war ilaahaygii yani ku tusay ninkii indhalahaa indhihiisii usoo celiyaan yani ilaahaygi ku tusay baan kugu dhaariyey xabadii saddexaad xaggeedgiis aawa kibistii saddexaad markaasuu yidhi maa kaana macii ilaa waaxid marka horeba hal xabaan watay uma mara bimacudin haddana wuxuu soo maray nin curyaan ahoo lugaha ka fadhiyo fadacaa lahu waa u duceeyey nabi ciise faidaa huwa saxiix waa bagsooday waa iska istaageen markiiba faqaala wuxuu yidhi nabi ciise bixaqi aladii araaka almuqcida saxiixan ninkii fadhiyey allihii yani caafiyey baan kugu dhaariyey man akala raqiifa haalis war xabadii saddexaad yaa cunay war xabadii saddexaad yaa cunay qaala wuxuu yidhi maa kaana macii ilaa waaxid marka horeba hal baan watay aniga laba maana wadanin maana wadanin uma wajada nahran webi buu soo maray nabi ciise fa akhada biyadi yahuudi yahuudigii buu gacanta qabtay oo wa mara bihi cala almaa biyihii buu kor mariyey fa qaala wuxuu yidhi markay gudbeen bixaqi aladii amshaaka cala almaa ilaahaygii biyaha kugu kor socodsiiyey baan kugu dhaariyey man akala raqiifa warxabadii saddexaad yaa cunay fa qaala wuxuu yidhi wallaahi maa kaana macii ilaa waaxid marka horeba hal xabaan watay uma mara bidabyin baashan eelada la yidhahdo ama garnuugta la yidhahduu soo maray tarcaa daaqaysa fa dacaa ciisa khazaalatan xabad ka mid wuu u yeeray nabi ciise fa dabaxaa wuu gowracay fa akala minha wuu iska cunay oo asagii labadoodii way cuneen fa akalaha way cuneen uma dacaa laha bilxayaat wuxuu ilaahay u baryay inay haddana iska noolaato fa qaamad way istaagtay fa qaala wuxuu u yidhi nabi ciise yaa yahuudiyu bixaqi aladii axyaaha ilaahaygii nooleeyey baan kugu dhaariyey man akala raqiifa war xabadii saddexaad yaa cunay qaala wuxuu yidhi maa kaana macii ilaa waaxid marka horeba hal xabaan watay buuri uma dakhalaa qaryatan magaalay galeen fa nazala ciisa nabi ciise wuu degay fii aclaaha magaaladii dhinaci koruu ka degay wa nazala alyahudiyuna fii asfaliha uu ka tegayo markaasuu magaaladii hoos ka galay wa kaana wuxuu ahaa midka yahuudiga qad saraqa mid xaday oo casaa ciisa nabi ciise ushiisiibuu xaday culey usha aad ku wadaadaysid ushan uun dadka wax lagu noolaynayo wuxuu rabaa inuu magaalada kula dhuumanaya ushiibuu ka xaday nabiga fa qaala wuxuu yidhi intuu magaaladii dhinac ka galay oo qayliye alaana uxyi lmawtaa biha walle haddaan dadka dhintay noolayn buu yidhi ushi maaha nabi ciise waxaan soo xaday haddaan dadka dhintay noolaynaya wanaadaa wuu dhawaaqay adabiiba adabiiba war dabiib baa idin yimid war dakhtarka ka faa'iidaysta fa adkhaluuhu way geliyeen cala almelik ma dhakhtar baa tahay wax kastabay xataa dadka dhintay waa nooleeyaa buu ma saasaa tahay ha ninkii boqorka dhammaa magaalada xukumiya oo sakaraad naga hekaale bal ay nin fiican baa tahaybe wahuwa mariidun waa xanuunsan yahay fadarabahu bilcasaa ushi buu ku dhuftay faqatalahu kow horuba u dhintay waa lagu ihaanaynaya markaasaa la war maxaa dhacay nafti waa faqaala wuxuu yidhi alaana uxyihi war haddaa nooleynaya ii kaadiya fadarabahu haaniyan mar labaad buu ku dhuftay waqaala wuxuu yihi qum falam yaqum ma kacay waa meyd ninka waa dhintay faakhaduuhu way soo qabteen waa yahuudigii wasalabuuhu markaasaa intii lagu hay gacmaa laga soo xidhay baa lasoo salbiyey salbi ale geed baa lagu xidhay in kurka laga gooyaa la rabaa xayla boqorkoodii buu dilay fa balaqa ciisa ciisa yani waxaa gaaray khabarhu khabarkiisii fa adraka wuu ka soo gaaray wa qaala wuxuu yidhi ana uxyii lakum saaxibakum war anaa idiin noolaynaye watrukuu lii saaxibii ii daaya ha iga dilina saaxiibkay fadacaa lilmeliki meligii buu ilaahay u baryey oo bilxayaat fa axyaahu llahu tacala oo ilaahay nabi ciise maxaa mucjiso looga dhigay kuwa dhintay inuu soo nooleeyo dadka indhaha la-aan ay indhaha u bixiya soo maahayn dadka baraska qaba iyo dadka juudaanka qaba uu kutufo bogsoodaan soo sidaa qur-aanku maahayn marka yani waa ilaahay buu u baryey waa iska kacay ninkii boqorka uu kiibuu ka soo waday marka faqaala lilyahuudiy wuxuu yidhi bixaqi man axya lmelik axadkii yani ilaahaygi nooleeye boqorka nooleeyaan kugu dhaariyey manaa kala raqiifa war kibistii saddexaad yaa cunay iska sheeg faqaala wuxuu wallahi maa kaana micii ilaa waaxidun aniga hal xaboon baan marka horeba watay qalbi adaga muska yidhahda anaa cunay anaa cunay muska yidhahda uma saaraa way socdeen fadakhalaa way galeen qaryatan bay galeen kharibatan magaalo laga guuray oo haddee iska eber noqotay oo yacni odbalool ahay soo galeen sidii yacni jabad reebaadiyaho laga guuray oo kale camal eber ah ayay soo galeen fawajadaa fiiha waxay ka heleen halaaa labinaatin oo min dahabin saddex xabo buluketi oo dahaba buluketi dahaba oo saddex xabo ayay ka heleen fa qaala ciisa nabigu wuxuu yidhi waa la qaybinayaa dahabkan aan qaybsanaynaa tuqsam alaa calaa cadadi yani haya ruqfaan kibistii cadadkeedii waa saddex xabo inay maarata si yani kibistii cadadkoodii baan ku qaybsanaynaa waaxidatun lii wawaaxidatun laka wawaaxidatun liladii akala raqiifa talif xabad anaa le xabadna adigaa le midda saddexaada ninkii xabadii saddexaad cunay baa iska leh faqaala wuxuu yidhi ana akaltuhu rasuulki ilaahay ow anaa cunay wa anta tusalli adoo tukanay markaa salaada ku jirtay baan cunay wasaara wuxuu ahaaday markaasu masaas ahaa qaado waa kana dahabka qaado wasaara wuxuu guda gelay kulamaa araada inuu akhada inuu qaado labinatan haqula caley xabad bulkeeti amaba la qaadi karaba wax dhulkii laga kicin karaba maaha lama qaadi karo fa qaala lahu ciisa wuxuu yidhi dacu isaga tagbir naga keen markaasuu ka waday uma mara bilabinaati saddexdii xabee dahabkaa waxaa soo maray alaaatu anfusin saddex qof baa gadaashood soo maray ninka yahuudiga markuu qaadi waayey dhagixii waa ka waday mogtahay saddex baa u timid saddexdoodii markaa yidhahayna waa saddex xabeed dee waaba leegay inay kala qaataan baa la rey soo maaha mid bay u dirsadeen dhacaam u dirsadeen waxay ka cunto noo raadi cunto noo doon bay yidhahdeen labadii markay dambaysa meegu dambaysa way tashadeen kii cuntada doonayna keligiibuu go-aan gaaray kii cuntada doonay wuxuu ku tashaday nimanka cuntada intaa soo qaada sun oga buuxiyo markay cunaan labadooduba ha dhinteena saddexda xababa adigu iska qaado labadiina waxay ku tashadeen mar alle markuu soo istaago cuntada usaa udhiga aan kurka ka goyno labada anada aan qaybsano saddexda xabo waa saddexdoodii baa yani saa u kala tashaday mar alla markuu kii cuntadii keenay qatalahu lisnaani labadii baa dilay markuu cuntadii dhigayba waa lagu soo booday waa la dilay waa loo heshiiyey wa akalaa adacaama ayaguna cuntadii bay ka dhergeen famaataa meesha baa ayaguna ku dhaceen waa cunto sumaysane saddexdiiba waa dhinteen mogtahay waa ka dahabkii meeshuu iska yaallaa uma mara calayhim ciisa baa soo maray walyahuudiyu nabi ciise iyo yahuudigii baa haddana soo maray fa qaala ciisa wuxuu yidhi undur yaa yahuudiyu yahuudiyow fiiri hakada dunya adduunyadu tasnacu biahliha saa unbay adduunyada ehelkeeda ku samaysay addunyaa sumun qaatil adduunya waa sun qaatil marka dan way ku dil un aka yani wiilkaagii baa laga yaaba inuu kugu dila ama walaalka khatar weeye adduunyadu marxaban adduunya jeceelkeedu yani waa sun qaatila awey uma dacaa lahum wuu u duceeyey yani nabi ciise oo faaxyaahum allahu taala ilahay baa nooley wataabuu can xubi dunyaa bay ka toobadkeeneen kii yahuudigaa laakiin asaga uma toobadkeenino maal baan u baahanahay buu yidhi yani nabigu wuxuu yidhi qaado fa huwa xaduka weeye min addunya waalaakhira adduunya aakharaba waxaad ku lahayd waa taasa qaado markaasaa ilaahay ardada la gooya asaga iyo dahabkiisi o dhulkaa lela gooya adduunyo wax qiima hoy leedahay male ninkii jeclaadana aakhirkiisa saasunbaa u damayn way wazaad fii ma fii aydi nnaas dadka gacantooda waxa ku jirana isaga tagoo naco ka jeeso yuxibuka naa dadkaa ku jeclaanaya xayla dadka waxaa lagu dabeeceeyey yani waxaan adiga gacantooda ku jira haddaad u dayso adigana way ku jeclaanayaan nin shaacira wuxuu yidhi annaasu ikhwaanuka maa lam takun tadmacu fii maa cindahum min min xudaam fain tacaralta liamwaalihim kunta caduwan lahum wasala annaasu dadku ikhwaanuka way ku jecel yihiin maa lam takun haddaad ahaynoo tadmacu mid damcaya fii maa cindahum waxay haystaanoo min xudaamin adduunyada fain tacarabta haddaad u banbaxda liamwaalihim maalkooda kunta waxaad noqonaysaa caduwan lahum way ku nacayaan kulligood wa kulligood way ku nacayaan waxaa la yidhi nin reebaadiya ayaa magaalada basra yimid basra ayuu soo galay markaasuu yidhi wuu dhawaaqo wuxuu yidhi man sayidukum war reer basraadow yaa yaa yaa yaa idinkugu fadli badan oo sayid idina qaaluu waxay yidhaha alxasan waa xasanu basri taabicigii weynaa xasanu basri qaala wuxu yidhi biman saadakum muxuu idinkugu fadli batay qaaluu waxay yidhahdeen ixtaaja annaasu ilaa cilmihi dadku waxay u baahan yihiin cilmigiisa wastaknaahu asaguna wuu ka deeqtoomay can dunyaahum adduunyadooda saa unbuu dadka sayid ugu noqday wey fa qaala wuxu uhi maa axsana hada maxaa ka wanaagsan sifadaas sifadaas maxaa ka wanaag badan marka haddaad ku dadaasho sifadaas dee waa sifa nawcani wax wanaagsan waay haddaa adduunyo ka tagto ilaahay baa kaa raalli noqon dadku waxay gacanta ku hayaan haddaa iska daysana ilaahay yani ummadda way ku jeclaanayaan way rawaahu xadiidun xasanun weeye rawaahu ibnu aja baa wariyey wagayruhu biasaniidin xasana ayay ku wariyeen wey allahu subxana wa tacala